halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo si toosa idinkaga imaanayso mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo khamiis ah oo afariyo labaatan ay tahay bisha oktoobar sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka saaka iyo idaacaddeennan waxaad nagala socotaan caalamka oo dhan waxaana idinla socodsiinaysa anigoo ah sahre cabdi axmed aad ku maqli doontaan saaka iyo caalamkana waxaa ka mida meydadka hooyo iyo labadeeda gabdhood oo laga helay meelo kala gedisan oo magaalada nairobi ah arrinkaasi oo saameyn cabsi ah ku abuurtay soomaalida xaafadda islii aniga iyo guddoomiye ku-xigeenkayga iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale oo ganacsatada islii ayaa aad aad uga xumaaday falkan foosha xun lagula kacay hooyo iyo labadeed gabdhood macluumaad kaamil ah ma wada haysanno waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa warbixin gaara oo aan ku eegayno noloshii iyo geeridii gabar wariye ahayd oo lagu dhex dilay beerteeda toddobaadkan gudihiisa magaalada afgooye meel aan ka fogeyn sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi gaar oo ku saabsan wacyigelinta xanuunka kansarka naasaha ku dhaca ah oo bishan ay tahay bishii dunida laga xuseeya ee lagu guda jiro xuskeeda qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeena subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa arbacadii madaafiic waxa ay ku garaaceen magaalo xeebeedka suur ee galbeedka dalka lebnaan halkaasi oo xisbulaahi ay sheegtay in madaafiicdaasi ay ku garaacday iyaduna kuwo dhigooda ah magaalada talaaviib wakaaladda wararka lebnaan ee an waa n n a ayaa ku warantay in duqeyn kaleeto oo ciidamada israa'iil ay ku beegsadeen magaalada makraka lagu dilay saddex qof iyadoo dhinaca kaleetana magaalada suur weli lama soo sheegin khasaaraha rayidka ee iyaduna halkaasi ka jira xisbulaahi ayaa dhankeeda sheegtay in gantaallo dhowr ah ay ku riday israa'iil kuwaasi oo ay ku jiraan laba madfac oo sababay in siiriga digniinta ee madaafiicda laga dhawaajiyay magaalada talaaviib israa'iil ayaa sheegtay in afar madfac oo soo galay hawadeeda israa'iil ay laba ka mid ah uga hortagtay habka difaaca cirka mid kaleetana uu ku dhacay sida ay yidhaahdeen dhulka furan ma aysan sheegin khasaare dhimasho oo ka dhashay ama dhaawac gantaaladaasi israa'iil lagu soo riday talaaviib ayaa waxa ay markaasi ku sugnaa xalay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony bilican oo booqashadiisi koob iyo tobnaad ku jooga halkaasi tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii hore markaasi oo ay bilaabatay colaadan lagu hoobtay ee hadda ka soco bariga dhexe dhinaca kaleeto xisbulaahi ayaa arbacadii waxa ay xaqiijiyeen in israa'iil ay duqeyn ku dishay haashim sayfuddiin oo ahaa nin aad loo filayey in uu noqon doono ama uu noqon lahaa ninkii bedeli lahaa hogaamiyihii hore ee xisbulaahi xasan nasralaahi kaasi oo israa'iil ay qaarajisay dhowaantan ugu yaraan shan qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay laba iyo labaatan kaleetana lagu dhaawacay kadib markii laba nin oo hubaysana ay weerar ku qaadeen xarunta dhexe ee wasaaradda diyaaradaha iyo dayax gacmeedyada cirka ee turkiga ee magaalada ankara wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi turkiga cali yarlikiya ayaa sheegay in laba qof oo weerarkaasi fulisay la dilay wuxuu kaleetoo sheegay in laba ka mida dadka dhaawacyada ay soo gaareen ay xaaladoodu aada u liidato dowladda turkiga ayaa weeraradaasi ku tilmaamtay kuwo argagixiso muuqaalo laga soo duubay oo laga sii daayay telefishinadana waxay muujinayeen laba nin oo hubaysan oo galaya xarunta tusas ee ku dhow magaalada ankara wasiirka arrimaha gudaha waxaa kaleeto weerarkaasi uu ku eedeeyay kooxda mamnuuca ka ah dalka turkiga ee p k k oo ah koox u dagaalanta xorriyadda kurdiska dalkaasi turkiga dhinaca kaleetana aroornimadii horeta ee khamiista maanteeta ah waxaa war ka soo baxay wasaaradda difaaca turkiga lagu sheegay in duqeymo cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka turkiga ka fuliyeen bartilmaameedyadooda ku yaala waqooyiga cirarka iyo waqooyiga markaasi suuriya ay ku bartilmaameedsadeen oo ku dileen soddon iyo labo bartilmaameed oo ay leeyihiin p k k da waxay kaleetoo sheegeen inay dileen tiro ka mid ah ururka p k k da balse aysan xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee saxda ah warkii dunidana waa naga intaa bulshada ku dhaqan xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya ee soomaalida ah ayaa argagax iyo anfariir ay la soo gudboonaatay kadib markii la helay meedadka qoys ka koobnaa hooyo gabadheeda iyo gabar yar oo ay habaryar u tahay sida wararka qaarkood ay sheegayaan kuwaasoo siyaabo kala gedisan meedadkooda loo helay markii la qafaashay waxaa la helay meedadka weris daa-uud oo ahayd hooyada dhashay gabdhahaasi iyo gabadheeda aamina cabdirashiid oo ahayd koob iyo labaatan sano jir iyo nusayba daahir oo laba iyo toban sano jir ahayd oo habaryar ay u ahayd hooyada ayaa meedkeeda laga helay machakos halka labada gabdhoodna midood laga helay parkland nairobi halka midda kaleetana laga helay bahati ee dhinaca waddada aada magaalada mombaaso haddaba soomaalida islii ayaa saaka suuqyadaasi xiray waxaana jiro isu soo baxyo lagu muujinayo sida soomaalida magaaladaasi islii ay arinkaasi uga xun yihiin oo ay u taabatay ayadoo xalaytana magaalada nairobi lagu arkayay ciidamo lasoo daadiyey kadib markii mas-uuliyiin uu ka mid yahay xildhibaanka laga soo doorto magaaladaasi gaar ahaan degmada kamukunji yuusuf xabsan uu halkaasi soo gaaray qoyskaasi ayaanan la ogeyn ilaa iyo haatan cidda ka dambeyso dilalkooda haddaba khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray xaaji axmed cabdulaahi yare oo ah guddoomiyaha ganacsatada xaafadda islii ee magaalada nairobi horta inna lilahi wa innaa ilayhi raajicuun sahroy aniga iyo guddoomiye ku-xigeenkayga iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale oo ganacsatada islii ayaa aad i aad uga xumaaday falkan foosha xun lagula kacay hooyo iyo labadeed gebdhood macluumaad oo kaamil ah ma wada haysanno maxaa yeele dhacdadanayto waa mid oo bulshada idil ka naxisay oona laba maalmood oo lasoo dhaafo unbay dhacday marka baaritaanna waa lagu jiraa mana doonayna daan yacni madaxda nahay in yacni tuhon iyo waxyaala loo joogin oona yacni ka waranno laakiin waxaan aaminsan nahay lamaha dowladda oo qaabilsan amniga inay sifa degdeg ee gacanta uga dhigaan waxaana nagala ballan qaaday meeshii oo jumca lagu gaaro beri damba beri waa khamiisa beri damba insha allah inay yacni war bixin fiican na siiyaan waa yahay waxaad iiga warantaa guddoomiye gabdhahan la dilay maxay ahaayeen warka sidaa maqalnay oo dadkii oo qaraabada oo hadda meelahan joogo warkan ka hayn waxaa weeye hooyadii ayaa amin subaxnimo daawo u doonatay meel farmaashi oo ku yaala suuqanayto oo b b s suuqi weynaay waad garanaysaa malaynaya moolka weynaay marka subaxdii ay baxday waan maqneed ilaa habeen ayaa la gaaray markaasay yani waswaaseen gablihii marka telefoon baa loo soo diray sidaa maqalnay anika runiyo waxay tahay ma ogni hooyadii baa tiri isbitaalan joogaa meeshaasaan joogaa halii i imaada markaasay taxi bay qaateen taxi yani baabuuradan uba ayaa qaateen mana soo noqonin yukana waa un laftugtay lala baxay marka qoyska saddexda qof hooyada iyo labadeeda gabdhoodba ma waxaa loo malaynayaa in hal dad ah ay bartilmaameedsadeen oo ay dileen
waa loo malaynaya balis waxay yidhaahdeen horta baaritaanka hordhaac oo sameeyeen waxay baaritaanku wuxuu tusayaa in dadkii oo yacni dhibkaas falkaas geystay inay badan yihiin qof iyo laba ahayn inay ka badan yihiin marka taasaytuna waxay leeyihiin howsha baaritaanka waa u fiican tahay maxaa dadka haday badan yihiin macluumaad badanaa la heli karaa sifa dhaqsi ah waa la heli tan kaleet waxaabaa laleeyahay tagsi wilaha oo gaariga ku qaaday isugana waa la dilay waa gartay marka taleefonka ay soo dirayso maxay ku tiri gabdhaha sahroy aniga macluumaadkaasayto oo kamila ma haystay laakiin war naloo sheega un baan maqlay marka meeshaasaan jooga hala imaado un baa tiri warkaas un baan ka hayaa waa gartay marka meedadka gabdhaha gabadha ilmaha dhashay iyo labada gabdhoodba isku meel miyaa laga helay mase labadii gabdhood nairobi gudaheedoo laba meel oo kala baxsan ayaa laga helay miyadkoodi hooyadiina meel la yiraahdo machakos oo magaalada ka baxsan magaalo kaleeto oo nairobi u dhow ayaa laga helay waa gartay inkastoo sheekada weli ugub ee tahoy cusub tahay laamaha amnigana ay idiin sheegeen in maalinta jimcaha laga yaabo baaritaanada waxa kasoo baxay inay idiin sheegaan haddana ma jirtaa warar soo duulaya daday wax ka dhexeeyeen dadkan oo cabsi laga qabo inay ka dambeeyeen falka dilalka kala gedisan ee loo geysta aqooskan maya war ceenkaasoo na soo gaari ma jiraan horta maalmahanayto nairobi iyo agagaarkeed kulli gibdho badan oo soomaali ahayn oo ajanabiga kaleeto ah oo tabtan loo laayay ayaa jiraan kow iyo laba ahayn oo jirdil xun oo loo geystay oo tabtanayto ujeedana lama aqaano marka horta dhacdan oo kaleeto wax soomaali kaliya maanta ku koobama ka hore dad badan bay qabsatay waayahay cabsi intee la eg ayay ku haysaa bulshada soomaalida ah iyo adinka oo xataa hogaamiyaashii soomaalida ee degmada kamakunji ah wallaahi horta dhaacdadan oo kaleeto weli nama soo marin weligeeni maanta nagu horeysaa aad iyo aad baa loga naxsa argagax maxaan ku yiraahdaa waa laga xumaaday aad iyo ha ha hadduu ilaahina gaarsiiyo maanta subaxdanayto islii suuqa lama furaayo islii idil waa la xeraya mas-uuliyiin badan oo siyaasiyiin iyo annakii oo islii madaxdeedii ganacsatada kulli ay sumaanayna marka arrimo badan oo ku saabsan amniga oo yacni sifa oo arrintan oo kaleeto mar damba oo dhaci doonin ayaan ka tashanaynaa oona dadkana
ugu dambayntii su-aasheedan goorma ugu dambeysay gabdhahan oo la arko ama muddo intee la eg ayaa la weysanaa meedkooda intaan la arkin ka hor si xaqiiqa kuma sheegi kari anigu warkaanayto shalay unbaas isoo gaaray marka sidii runta waktigaasa nagu dambeysa lama dhihi karo ma dhihi kari kaasi waxa uu ahaa xaaji axmed cabdulaahi yare oo ah guddoomiyaha ganacsatada xaafadda islii ee magaalada nairobi oo khadka telefoonka iigu waramaya halkaasi aad ka dhageysanayseena waa washington dhinaca kaleetana isla arrimaha dilalka gabdho soomaaliyeed loo geysta ayaan ku guda jirnaaya amuun cabdulaahi oo ahayd hooyo saxafiyada kuna nooleed muddo dhowr iyo soddon sano ku siman dalka dibaddiisa gaar ahaanna waddanka sweden ayaa lagu dhex dilay beerteeda asbuucan hooyadan oo maalgelin weyn ka sameynaysa deegaana hoostaga degmada afgooye ee shabeellaha hoose dhanka beeraha ayaa dabley wejiga soo xiratay ay ku dhex toogteen beerteeda halkaasi oo iyadu deegaanada ay gacanta ku hayaan ah al-shabaab geerideeda ayaa si weyn ay uga naxeen ugana falceliyeen beesha caalamka gaar ahaana dadka reer sweden suxufiyiinta iyo dadkii yaqaana iyo bulshada kaleeto qurba joogta ah oo ayagu si gaara arrintaasi mararka qaarkood uga hadla maalgashigii in dalka dib loogu laabto ah kadib tobannaan sano oy ku nooleed qurbaha ayay go'aansatay eebbaha u naxariistay amuun cabdulaahi maxamed in ay dib ugu laabato dalka iyada oo ka dhisatay halkaasi guri sidoo kaleetana ka yegleeshay beer ay falanayso oo mashaariic fara badan ay ka dan lahayd hamigeeda ayaa ahaa sida dadka u dhowdhow ay ii sheegeen inay ka hirgeliso soomaaliya mashaariic ay ugu weyn tahay beertaasi dadka sida dhow u yaqaanay sannadaha badan waxaa ka mida weriye axmed idaawaqaca oo b b c-da horey ula soo shaqeeyey haatana degan gobolka utah ee dalkan maraykanka
amuun cabdulaahi ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto gacanka xaqtaran ayaa dishay muddaba waxay ka shaqaynaysay radio sweden qaybta afka soomaaliga halkaas oo ilaa iyo maamule ka gaartay weriye ka ahayd dhalinyaro badan ayay soo gacan qabatay oo ay tababartay oo mehnada saxaafadda ay ku tababartay sidoo kaleeto afka swedishka muddo maadaama sweden ay deganeed oo afka swedishka si fiican ugu hadlaysay waxay ahayd turjumaan waxbarashada ilaa iyo heer jaamacadeed ayay ka gaartay waxaa igu maqaalaa inay xataa mar macalin jaamacad ay ka ahayd inkastoonan hubin kadibna waxay go'aansatay inay waddankii dib ugu laabato oo soomaaliya ay tagto halkaas anigu intaan hubo guri ayay ka iibsatay kadibna afgooye u wareegtay beero ayay ka samaysatay maaragtay ceelal ayaa halkaa ka qoday dad ayaa halkaa ka shaqaynayay la shaqaalaysiiyey oo maaragtay mushaar loo qoray ilmo masaakiina ayada dhimashadeeda ka sokow dad kale ayay gacan qabatay oo mashaariic horumarineed oo dowlado la rabay inay sameeyaan ayaa halkaa ka hirgelisay oo dad ayaa u shaqaynayay nasiib darro markii ay go'aansatay caqligeeda iyo fikraddeeda iyo aqoonteeda inay waddankeeda dib ugu soo celiso iyadoo beerteedii dhex joogta ayaa laba nin oo hubaysan ayaa si xaqdarra ah halkaa ugu dilay isla beertii ayayna ku dhimatay intii ay joogtay sweden waxaa amuun cabdulaahi maxamed ay ka howlgashay rediyoga sweden qaybtiisa afka soomaaliga halkaasi oo xataa ay gaartay heerka agaasimaha raadiyogaasi qaybtiisa afka soomaaliga waxaa kaleetoo muddo ay ka soo ahayd isla raadiyahaasi weriye dadka qaarkood ayaa waxa ay ku sifeeyeen amuun inay ahayd gabar dadaal badan oo karti badan ugu yaraana laba jeer hay-ado caalamiga ay ku abaalmariyeen mihnadeeda saxaafadda ee muddada dheer ay ka soo shaqaynaysay suxufiyadda ikraan cali kaar oo ah gabar weriye ah kuna sugan magaalada gothenburg ee dalkaasi sweden ayna soo wada shaqeeyeen amuun cabdulaahi ayaan weydiiyey wixii ay ka taqaanay amuun bal inay noo sharaxdo amuun waxaan isbaranay markii la furay raadiyaha sweden wax yar kadib idaacadda afka soomaaliga qeybteeda waxaa la furay sanadkii laba kun iyo labadii laakiin wax yar uun dabadeed baan isbaranay markaa kadibna waxaan ahaa weriye gobolka anigu aan ku suganahay ee gothenburg een uga soo warama amuun markaas ayaanu isbaranay amuun inkastoona idaacadda radio sweden aan isku baranay qeybteeda afka soomaaliga wayada tafaftiriya ka ahayd gabadhii ugu horeysayna ay ahayd oo meeshaas ka howlgasha laakiin amuun waxaa ka horeeyey oo ay ahayd daadiye barnaamij oo local t v ah oo markaa isaguna xaruntiisii ay ahayd stockholm caasimada sweden dabcan iyada ayaan ahayd qofkii ugu horeeyey oo barnaamij ku baxo afka soomaaliya muuqbaahiye ah oo local t v oo laga daabada magaalada qoftii aasaastay oo samaysay ayay ahayd inkastoo ay ahayd amuun cabdulaahi gabar weriye ah oo ku muteysatay in lagu abaalmariyo mihnadeeda saxaafadda warbaahinta gudaha waddankaasi sweden ayaa si weyn haddaba u hadalhaysay labadii cishee lasoo dhaafay geerideeda waxaana dowladda sweden gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaraduba ay si weyn u daba joogeen inay ogaadaan dilka amuun cabdulaahi cidda ka dambeysay sida uu u dhacay iyo in lasoo helo ciddii ka dambeysay hase yeeshee deegaanka dilkeeda uu ka dhacay oo ah tuulo hoos tagta degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa gacanta ku haya al-shabaab dadkii dilkeeda geystay ayaanan ilaa iyo haatan la aqoonsanin sida wararku ay sheegayaan waxaana la sheegay inay ahaayeen laba nin oo ku hubaysnaa qoryaha ee k fodhisabanka su-aal weydiiyey in ay tahay ayadu qofka magacaasi iska leh markay u xaqiijisana ay xabado ku tiriyeen sida la sheegay axmed idaawaqaco ayaan mar kale weydiiyey bal in uu ii sharaxo qofku ku sifeyn lahaa amuun cabdulaahi maxamed inay ahayd aad iyo aadaad umahadsantaha zahra cabdi axmed noloshayda oo dhan waan aqiinay ilaa iyo markii aan caqliyaystay ilaa iyo maantay oo ay dhimatay oo gacan ka xaqdaran ay dishay waan aqiinay amuun cabdulaahi maxamed aad iyo aad ayaan u aqiinay asxaab ayaan ahayn dad isku xiran ayaan ahayn qof aad iyo aad u qiimo badan ayay ahayd runtii intii aan garaadsaday waan aqiinay gabadhaas marka dabeecadaheeda maxaad nooga sheegi kartaa qof noocee ayay ahayd dalkana sidee dib ugu noqotay waxay ahayd qof farxad badan qosol badan aadan arkin iyadoo xanaaqsan waxay ahayd qof jecel inay waalid kuu noqoto oo markay ku aragto kula talinaysa ku sheegaysa ku xagaysa jecel in ay dhalinyarada gacan qabato maaragtay hiil iyo hooba markay dibadaha ka imaanaysa hadiyad ku keenaysa markay ku aragto kuu dholla caddaynaysa shaqada aad hayso kugu dhiiri gelinaysa ayay runti ahayd qof aad u farxad badan oo farxaaniya oo dabeecad wanaagsan ayay ahayd runtii
weli washington ayaad nagala socotaan iyo idaacaddeenna aroornimo warbixintaasi oo dhammaystiran idaacadeheena galabta ayaad ku maqli doontaan bishan oktoobar waxa ay meelo badan oo dunida ah lagu asteeyey inay tahay bisha wacyigelinta xanuunka kansarka naasaha ku dhaca khuburada iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sameeya ololo caafimaad oo dadka ay uga wacyigeliyaan halista xanuunkan uu ku keeni karo dumarka haddaba xaaladda cudurka kansarka naasaha soomaaliya iyo sida dumarka iyo gabdhaha yaryarba looga wacyigelin karo ayaa nuur xasan nuur buqaari waxa uu ka waraystay doctor cabdiweli cabdulaahi oo ah xogayaha ururka dhakhaatiirta qalliinka soomaaliyeed islamarkaasina ka howlgala isbitaalka doctor somed ee magaalada muqdisho
kansarka naasaha adduunka iyo soomaaliyaba waxaad moodaa in sanadahan dambe uu aad usoo badanayo waxyaabaha badinayana waxaa kow ka ah adduunku kale wacyigelin badan iyo dadkii oo aqoon badan u leh soomaaliya laakiin waxaad ka jirta arrin oo kaa ka duwan oo ah dadka inay ku imaanayaan ayadoo xaalad halisa ay ku jiraan tusaalo kale gabadha inay ku timaado naaskiioo qoyaan ka socda ama naaskii oo aad u bararay waxaa kaloo dhacda inay buradii oo aad u barartay iyo waxyaabahaas oo dhan ayay ku yimaadaan welibana dadka da-dooda udhexayso soddon iyo shan ilaa afartamey ilaa iyo toddobaatan hooyooyinka jira ee soomaaliyadan ku aragnaa waayo doctor cawaale marka inta heerkaasi aanan la gaarin gabadha ama hooyada sidey ku ogaan kartaa in xanuunka ay la nooshahay runtii calaamadaha jira oo cudurkaani lagu yaqaano gabadha mar walbay aragto naaska oo bararsan ama maxaa la yidhaahdaa wax yaroo kuufan ay ku yaalaan waxaa waaye waa calaamada koowaad oo lagu yaqaano calaamada labaad ee lagu yaqaano waxaa waaye inuu aad u bararo oo calaamadaha sida liinta balbeelmada tushtushta ay lahaato calaamad saddexaad oo lagu yaqaano buradaas inay naaska ku dhegto burooyinka qaarkood way dhadhaqaaqaan lakitan oo kansarka naasoo kale ma dhaqaaqayso waxay ku dhegaysaa feerey ku dhegaysaa marka ma dhaqaaqayso tan kale waxaa waa qoyaan ayuu leeya marna diiga ka socdo mar qoyaan kale oo wasaf iyo iyo sida malaxda camal u samaysan oo kale ayaa kasoo baxayso marka calaamadahaasoo dhan marka waxay ka mid yihiin calaamadaha lagu yaqaano kansarka waxaa intaasi raacaya xanuun ayay gabadha dareemaysaa waxaa laga yaabaa habeeno badan inaysan seexanin xanuun dartii ama bararkaas dartii aysan la seexanin xanuunka aawadii iyo kilkisha oo oo linfanobisaan la yidhaahdaa afka qalaad inay kilkishana ay bararto waa dhici kartaa gacanta inay la bararto wa waa gartay marka dawo ma leeyahay oo inkastoo marxalado kala duwan saddexda aa sheegtay bilow iyo xaalad uu faafo sidee lagu daweyn karaa marka adoo ukala qaadaya marxalad marxalad runtii dhibka ugu badan yuno marka malaariaga laga hadlaayo ama cudurada dhiigka kawixir ha noqoto waxaa dhici karta in dhakhtar keliya uu ku filan yahay kansarka uu ka duwan yahay cuduradaas wuxuu u baahan yahay dhakhaatiir ama koox waxaa loo baahan yahay dhakhtarka qalliinka waxaa loo baahanya dhakhtarka daawada oo kansarka oo oncology la yidhaahdo waxaa loo baahanya dhakhtar shooca ku daaweeya oo radiotherapist la yidhaahdo waxaa kaloo loo baahanya oo muhiim u ah markii la ogaanaya cudurka dhakhaatiirta oo radiologyga la yidhaahdo oo ama mamography ha saaraan oo naaska raajada naaska oo kale iyo dhakhaatiir kaloo ayagana la yidhaahdo oo muhiim ayaguna inay cadka qaadaan oo ay hubiyaan kansarkan inuu yahay kansarkii yahay iyo inuu buro kale ay tahay iyo inay fiiriyaan wax la dhaho receptors wax la yidhaahdo oo hadhowti daawada kansarka la isticmaalayo hadhowtiina muhiim u ah so marka xaalad kastana si gooni a loo daawo xaaladaha bilaabo kale qalliin iyo daawo waa la isku daraa ama hormonal therapy waxay yidhaahdaan oo qofka markii receptorskaas la baaroo kale la siinayo xaaladda dhexoo kale mar waxaa la sameeyaa daawaa la siiyaa kadib qalliinkaa la sameeya kadibna daawadii aa loo dambaysiya ay shucaa xaaladda dambaa welwel badan leh dalkeenana cilmi baariso badanna ma jiraan waana boqolkiiba sagaashan soomaalida bukaanada ama hooyooyinka ay ku yimaadaan oo ah inay dilaacdo qoyaan badan leeyahay buradii weynaato so marka waxyaabahaasoo dhan marka wax welwel la waayo daawadana markaasi wax badan ma tariso qofka marka waxay noqonaya ilaaha nolosha iyo ama geerida haya marka waxay noqonaysaa qofka inuu halisa intaa ka badan ee u galo ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aada u haysaa dumarka iyo gabdhaha soomaaliyeed runtii hooyo kasto gabar kasta oo soddon iyo shan sana jirto iyo gabdhaha yaryarba intaba in ay mar walbay arkaan wax kuusan nabar ama naas ka soo baxo labada naas midku raba ha ahaado qoyaan naaska ka imaanayo ibta oo gadaal u laabata ama naaska ibtiisa oo gadaal u laabata dhiig ka socda dilaac hadduu leeyahay intaba waxaa qurux badan inay u tagaan dhakhaatiirta aqoonta u leh burooyinka naaska tulena u tagaan nambarka labaad oo ayadana mar walba inay maskaxda ku hayaan ayaa ah waxay tahay hooyo kastoo soddon iyo shan sano ka weyn inay raajada naaska ayadoo xataa dhib qabin inay marto si loo sameeya wax la yidhaahdo kahortag oo hore ama early detection in hore laga helo cudurkaani intaana la helo nambarka saddexaad oo ah talo waxay tahay hadday suurtagal tahay mas-uuliyiinta dalka siyaasadda iyo kulli in laga fekero iyo maamulka gobolkaba intaba laga fekero xarun waxtar u leh bulshada soomaaliyeed oo lagu daaweyo kansarka cilmi baarisna loogu samayn karo lana baaro daawada ku habboonna bukaankaas la siiyo marka way qurux badnaa lehed meel cilmi baaristaas iyo daawooyinka kansarka lagu samayn karana dalka laga sameeyo kaasi waxa uu ahaa doctor cawaale cabdulaahi oo ah xogayaha ururka dhakhaatiirta qalliinka soomaaliyeed kana howlgala isbitaalka doctor sumayd ee magaalada muqdisho khadka telefoonka wuxuu ugu waramayay nuur xasan nuur xildhibaanada qaarkood xisbiga liberaalka ee dalkaasi kanada ayaa ku hunguubay in ra-iisul wasaaraha waddankaasi justin trudeau ay ku qanciyaan inuu iska casilo hoggaanka xisbigaasi ka hor doorashada guud ee dhici doonto sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka cadaadiska hoggaanka xisbiga ee ra-iisul wasaaraha ayaa yimid kadib markii xisbiga uu markaasi ku liitay ra-iyo ururintii dadweynaha ee doorashada soo socotay iyo qaar ka mid a golaha wasiirada ee ka tirsan xisbiga ahna xildhibaano iyagu kuwooda ku dhawaaqay ah inaysan isi soo sharaxi doonin doorashada soo socota waa kan wariyaha v o eda ee dalkaasi kanada xuseen nuur xaaji oo warbixintan soo diray kadib kulan qaatay saddex saac oo ay yeesheen ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau ahna hogaamiyaha xisbiga liberaalka iyo xildhibaanada xisbigiisa oo qaarkood dalbanayay inuu iska casilo hoggaanka xisbiga ayaa ku soo dhammaaday in ra-iisul wasaaraha uu weli sii hoggaamiyey xisbiga iyagoo ku qancin waayey inuu iska casilo hoggaamiyaha xisbiga liberaalka justin trudeau ra-iisul wasaaraha kanada ayaa kadib kulanka xilli ay wariyaal badan sugayeen wuxuu hadalka ku soo koobay isagoo dhoolla caddaynaya in xisbiga liberaalka uu xooggan yahay islamarkaana uu midaysan yahay xildhibaan charles susa oo ka tirsan xisbiga liberaalka ayaa warbaahinta u sheegay inuu ra-iisul wasaaruhu caddeeyey inuu yahay qofka ku habboon hoggaanka xisbiga ee ka hor imaan kara xisbiga konservatifka doorashada soo socota xildhibaanada badankood ayaanan warbaahinta la hadlin kadib kulanka laakiin ivan beker oo laga soo doorto xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee tobico ayaa warbaahinta u sheegay in hogaamiyaha xisbiga liberaalka ay ku xiran tahay inuu ka dego hoggaanka xisbiga iyo in kale wuxuu intaasi ku daray inay la tahay inuu xisbigu midaysan yahay oo ay ku socdaan qaabkii ay ku dabooli lahaayeen baahida dadka kanadiyanka ah islamarkaana ay u joojin lahaayeen biere bualiyef oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee konservatifka oo hadda ku horeeya sagaal iyo toban boqolkiiba ra'yi ururinta dadweynaha ee doorashada soo socota iyo cidda hogaamin lahayd dalkan kanada in ka badan konton xildhibaan ayaa ka hadlay kulanka xildhibaanada iyo ra-iisul wasaaraha kaasoo xildhibaanada ra'yigoodu ay ku cabiriyeen heerka uu gaarsiisan yahay xisbigooda iyo in loo baahan yahay isbeddel muuqda oo sare u qaada kalsoonida dadweynaha falanqeeyayaashu waxay rumaysan yihiin in culayska saaran xisbigu yahay iyagoo ah dowlad aanan haysan aqlabiyad oo ku tiirsan taageerada xisbi kale oo ay usii dheer tahay ra-yu ururinta dadweynaha ee doorashada soo socota oo ay aad ugu liitaan marka loo barbardhigo xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee conservatifka sankile xuseen ee culeyska ugu badan ee haysta xisbiga liberaalka iyo hogaanka justin trudo ayaa ah in ay aad ugu liitaan dhinaca booliska ama ra-yo ururinta dadweynaha ee dowladda la filayo inay la wareegto ee dalka in justin trudow uu ka dego hogaanka xisbiga liberaalka waxay ku imaan kartaa in looga guulaysto doorashada soo socota ama inuu si iskiisa u go'aansado inuu wareejiyo hoggaanka xisbiga liberaalka si kastaba xisbiga liberaalka ee haya talada dalkan ayaa u muuqda mid u baahan inuu soo celiyo kalsoonida dad badan oo kanadiyan ah ka hor doorashada sannadka dambe ee oktoobar xisbiga liberaalka ee haya talada dalkan ayaa ku celceliya inay yihiin kan u nugul dadka kanadiyanka ah islamarkaana daboola baahiyadooda halka xisbiga ka soo horjeeda ee konservatifka ay tilmaamayaan in la joogo xilliga uu dhici lahaa isbeddel isqabqabsiga xisbiga liberaalka dhexdiisa ah lama oga inuu saameyn ku yeelan doono doorashada guud ee dhici doonta labada kun shan iyo labaatanka haddii aanay dhicin doorasho xilligeeda laga soo hormariyey xuseen nuur xaaji v o a toronto
mahadsanid warbixintaas xuseen ayaa guud ahaan idaacadda u dambeysay nabadgelyo